galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa sabti taariikhduna ay tahay saddexiyo tobanka bisha noofembar ee sannadka laba kun iyo koob iyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan moojadaha gaagaaban ee lixiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a ee somaalicom dhegaystayaal haatan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa afartii galabnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac qodobada dhegaystayaal idaacadda galabta iyo wararka v o a aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah askar ka tirsan amisom oo loo haystay rayid ay soomaaliya ku dileen oo dil iyo weliba xabsi lagu kala xukumay
maxkamadii ciidanka la soo dirayna waxay xukuntay dadkii dhibka geystay iyadoo ay goobjoogyaal ka yihiin dadkii masaakiin maaragta ehelada ah ay ka dhinteen waalidiintooda walaalahooda iyagoo joogaan iyo wakiiladii oo qareenna wakiillo u ahaa
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan labadii kursiga ka harsanaa xubnaha aqalka sare ee soomaaliya ee galmudug oo maanta dhuusamareeb lagu doortay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida ruushka ayaa jimcihii ciidamada dallaayadaha ku booda keenay meel u dhow xadka ay wadaagaan belaruus iyo boland halkaasoo ay soo gaadhayeen ee tahriibayaal isku dayaya inay u tallaabaan midooda yurub aqalka kremlinka ayaa sheegay inay daadgurayntana deg deg ah ee ciidamadu tahay carbis hase yeeshee waxa ay kordhinaysaa joogitaanka militariga ruushka ee furinta u dhowa ukrain iyadoo sidoo kalena ay sii kicinayso dareenka yurub iyo weliba maraykanka laba ka mid a ciidamadan dallaayadaha ku boodee ruushka ayaa jimcihii dhintay kadib markii ay dabayl hirdiday baarashuudkoodii sida lagu sheegay war ay soo saartay wasaaradda gaashaandhigu waxaa kaloo ay xustay wasaaraddu in askartani ay isku dayayeen inay adeegsadaan baarashuudkoodaasi kaydka ah hase yeeshee ay jawigu hooseeyey markii ay baarashuudkaasi dadka ay ka soo dhaceen askartaasi labada askari ayaa waxoogaa kadib cusbitaalka ugu dhintay dhaawacyo soo gaadhay sida lagu xusay warkan ay wasaaraddu soo saartay iyadoo sidoo kalena sida ay soo xigatay wakaaladda wararka e b ay wasaaraddu intaasi sii raacisay in askartii ka mid ahaa kuwa dallaayadaha ku booda ee ka qayb qaadanaya dhowla tuskan ay dib ugu laabteen ruushka kadib markay carbiskaasi ay soo dhammaystireen koox u dhaqdhaqaaqayay ee xuquuqda aadamaha oo magaalada london ku qabanaya kulan dacwadeed ayaa ku baadhayaan awooda ay iiraan u adeegsatay dibadbaxayaal dad dibadbaxayay oo sannadkii laba kun iyo sagaal iyo tobankii waddankaasi dibadbax ku dhigay iyagoo sheegay inay ogaadeen in iiraan ay ku hanjabaysay inay qayb ahaan hakin doonto wadaxaajoodyada hubka nukliyerka ee kasooee soo socday ay la yeelanayaan dowladaha quwadada waaweyn kuwaas oo ay sii socon doonto hawshoodu qoraal ku qornaa luuqadda bershiyanka oo jimcihii dadka kulankan qabanqaabinaya ayay soo bandhigeen ayay ku sheegeen islamarkaana barta twitterka ku qoreen iyagoo soo xiganaya ila wareediye reer yuruba oo aanay magacooda xuseen waxaanay ku sheegeen in wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda iyo weliba cali bagereni kani oo ah hogaamiyaha wadaxaajoodka hubka nukliyerka ay khamiistii sameeyeen hamjabaad xilli ay magaalada london kula kulmayeen mas-uuliyiin reer britana qoraal twitterka lasoo dhigay ayaa lagu sheegay in laga soo xigtay ilahan wararka ee reer yurub iyadoo bageri kani uu ku leeyahay madaxda reer britain waxaad doonaysaan wadahadallada in aanu idinla yeelan oo ku saabsan heshiiska nukliyeerka ee sannadkii laba kun iyo shan iyo toban balse haddana waxa aadana tusaysaan rajo fiican idinkoo u oggolaanaya argagixisadu inay halkan xukun ay ku qaadaan maxkamad ku taalla manyamar ayaa ku xukuntay weriye u dhashay maraykanka oo lagu magacaabo dani fenister koo iyo toban sannoo xabsiga kadib markii ay ku eedeeyeen inuu sifo aan sharci ahayn uu sameeyey suimatin ka horimi militariga sidoo kalena uu jebiyey sharciga waa sida uu sheegay qareenkiisii dan zow ang oo ah qareenkan u doodaya ninkan weriyaha ayaa v o a u sheegay in aanay hadda jirin qorshayaal ay racfaan ku qaadanayaan weriyahan ayaa wajahaya eeda dheeriye ah oo kale ah kicin iyo weliba argagixisanimo kuwaas oo kaga sii horreeya xabsiga qareenkiisan ayaa sidoo kale arbacadii sheegay in aanu sharaxi karin sababta eeda dheeriye loogu soo ogay iyo weliba waxaa maamulka ay u eedeynayaan afghanistan waa ninka weriyaha ee uu falay amaba u geystay eedahanan dheeriga ah ayaa lasoo gudbiyey iyadoo la cuskanayo qaybta labayo toban maalinada boqol iyo afar iyo labaatan e ee xeerka ciqaabta miyanmar kaasoo mamnuucaya kicin ka dhanka ah dowladda iyo weliba qaybta konton e ee xeerka kahortaga argagixisada miyanmar kaasoo isaguna dembi ka dhigaya in wax xidhiidha lala sameeya kooxaha argagixisada ugu dambayntiina sara dute oo ah gabadh u dhalay madaxweynaha dalka filibiin ee xilka ka degaya rodrigo dute ayaa u tartami doonta jagada madaxweyne ku-xigeenka ee doorashada dhacaysa sannadka laba kun iyo laba iyo labaatan waxaana sidaasi maanta sheegtay hay-adda xukuumadda u qaabilsan la socodka doorashada kadib muddo bilaawo ay jireen warar ku tiri kuteer oo laysla dhex marayay oo sheegayey inay jagadan u tartami doonto guddidan doorashada ayaa arrintan si rasmiya ugu shaacisay bogga facebook ay ku leeyihiin taas oo ah in ay saara u tartami doonto jagada labaad ee dalkaasi ugu sarraysa iyadoo bedeli doonta musharax kale hafayeen u hadashay oo lagu magacaabo christina garcia fraco ayaa bogga facebooka ku sheegtay in ay dadka ku wargelinayso in maayer sara duter ay iyada oo dadka ay matelayso sii maraysa ay shahaadooyinkeeda ku xaraysay in ay u tartanto jagada madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga lakaasa c m d go-aankeedan ayaa imanaya ka hor wakhtiga kama dambaysta oo shan iyo tobanka bisha noofembar oo ku eeg in musharaxiinta doorashada ka qaybgalaysa ay soo gudbiyaan waraaqahooda waagaag dhegeystayaal galab wacna wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba ayaanu leenahay halka warkaasi idinka soo gaadhayaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington aan ku bilowna wasiirka cadaaladda soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur ayaa sheegay ama v o a u sheegay in ciidamada amisom ay u tahay tusaale wanaagsan in ciddii disha dadka shacabka ah la horgeyn doono maxkamad waxaana wasiirku u warramay waryahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle
bismilah alxamdulilah tuma salaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wabacd sida aada la socotaan annaga waxaan ahayn guddi uu ra-isul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed uu magacaabay kow iyo labaatankii ogost labada kun labaatan iyo kowda guddigaas howshiisu waxay ahayd in dadka shacabka soomaaliyeed oo toddobada gaarayay oo ciidamada amisom ay golweyn ku laayeen ama ku xasuuqeen in loo helo xal maaragta cadaaladeed in loo helo guddigu shaqou bilaabay isla labaatan iyo labadii wuxuuna maaragta la kulmay hay-adihii quseysay african union wuxuu la kulmay amisom wuxuu la kulmay dowladda uganda oo ciidamada markaa goobtaas falka ka dhacay iyagu mas-uuliyadeeda hayay kadib waxaan isla garanay in la foom gareeyo ama la sameeyo guddi madax bannaan oo african union ka socda dowladda soomaaliya iyo dowladda ugandana ay ka yihiin goobjoogayaal baaritaankaas siduu u dhacayo baaritaankii wuu soo dhammaaday waxaana maaragta la foomgareeyey waxaa la ogaaday in dembi ay geysteen ciidamada amisom dadkaas shacabka soomaaliyeed ahna gacantooda ay ku baxeen taa marka waxaan ka dalbanay in maxkamad la saaro raggii dhibkaa geystay maxkamadii ayaa la foomgareeyey ciidamada uganda way ku mahadsan yihiin maxkamad ciidan ay soo direen maxkamadii ciidanka lasoo dirayna waxay xukuntay dadkii dhibka geystay iyadoo ay goobjoogyaal ka yihiin dadkii masaakiin maaragta ehelada ah maaragta ay ka dhinteen waalidiintooda walaalahooda iyagoo joogaan iyo wakiiladii oo qareenna wakiilo u ahaa maaragta familadaas xukunkii wuxuu ku dhacay muqdisho shan ayaa la xukumay laba ka mid ah dil ayaa lagu xukumay saddex ka mid ahna waxaa lagu xukumay soddon iyo sagaal sano oo xabsi ah marka taas waxay kutusaysaa in markii ugu horeysay dowladda soomaaliyeed ay kiis noocaan oo kalea ay u dhaqaaqdo kana miro keento wuxuu mahadsan yahay ra-isul wasaaraha inuu guddigan uu magacaabo guddiga wuxuu ka koobnaa wasaaradda cadaaladda amniga iyo gaashaandhigga iyo tiam farsamo yaqaano ah oo xafiiska ra-isul wasaaraha ka socday xaqiiqdii waxaa ilaahay mahadiisa inaa maanta aan joogno in shacabkii soomaaliyeed dhibka loo geystay cadaalad loo helo fulintiisana haddii ilaah yirahdo markhaati bay ka noqon doonaan annagana waa ku dabagelaynaa wasiir xukun baa dhacay goobjoogay ahaaye laakiin fulinta ma wakti laogyahay la fulin doonaa ma heshiis la gaaraa jira xageese lagu fulin doonaa ma uganda lagu alaa dadkan mase muqdisho ka dhacaya horta kiisaska noocan oo kale ah hadday ugu horeysaa african union ahaan xataa case stady u tahay waa wax hadda ugub ah sida looga shaqeeyeyna si shafaafiyad leh oo muuqata daahfurnaan badan ayay ahayd waxaan ku waxaa maaragtaa shacabkii dhibka gaaray eheladii iyo iyo qareenadii xukunkan labada qofood oo dilka lagu fulinayana markhaati bay ka noqon doonaan ama ha ka dhaco muqdisho ama uganda ha ka dhaco inta kalena xabsiyay ku dhameysan doonaan dhibtaasina in laga mago dadkii dhibka gaaray oo magdhow la siiyo ayaan maaragta isku ognahay iyadana way fulaysaa iyadana waa dabagelaynaa haddii ilaah yidhaahdo cadaaladda in maaragta sidaa ay u hirgashana xaqiiqdii waa wax lagu faani karo annaga iyo guud ahaan african union iyo amisom iyo ugandhaba sida looga wada shaqeeyey si waxay ahayd oo maaragta very professionala waxaa rabaa inaan halkaa uga mahad celiyo sida ay uga qeyb qaateen madaxda african union iyo guud ahaan amisom iyo dowladda uganda sida ay kiiskan inay cadaalad helo ay noogala garab nooga siiyeen saacad wasiir dilal horoo dhacay oo amisom geysatay doodaha ugu waaweyn haddiiba la doodo waxay ahayd in magdhow la helo oo dadka magdhow loo sameey laakiin in cadaaladii la horkeeno oo dil toogasha dhacdahay waa sheeko ugub ah marka loo fiiriyo saa sheegtana way ku cusubta marka dadkan ma xukunkanay ku qancin doonaan mase magdhow bay yeelan doonaan dadkan magdhowna way helayaan xukunkanna hortooduu ku dhacay iyaga wakiiladay soo dirsadeen siday maaragta brocesska u socday maxkamadda say u socotay wax dhan way la socdeen dad hadda wax ka qarsoon yihiin ma ahan familada xukunka way ku qanacsan yihiin intay hadda iyaga noo sheegeen magdhowgiina way helayaan anagana ka dowlad ahaan waan ku dabagelaynaa iyagana qareenay leeyihiin oo howshaan daba taagan oo ka shaqeynayo marka wax oo muuqda oo aan qarsoomeynin bay noqon doontaa dowladda ugandana inay bixiso magdhowgaas way ogosha sanado ka hor gaari caasi ah oo khudaar waday oo isla shabeellada hoose dad ganacsataa lahaayeen baa la xasuuqay ilaa hadda kiiskooda uu taagan yahay eheladu waxay sheegeen inay muddo dheer daba joogeen tani fursad ma noqon kartaa dadku inay cadaalad helaan qof walba taba shaqaba fursad aada u weyn waaye oo laba dhinac leh oo mid waxa waaye horta annaga kiiska keliya inuu kiis kiis ku dhammaado annaga ma rabno waxaan rabnaa kiiskan inuu noqdo kiis tusaalaha oo looga shaqeynayo maxaa la dhihi jiray mustaqbalka inaynan dhibaato noocan oo kale ay dhicin ciidamada amisomna ay arkaan inayna intay fal iska geystaan aysan iska socon karaynin oo brocess uus abuurmo oo u sameysmo waa mid dhinaca kale shacabka soomaaliyeed qofkii dhib ku dhaca ama maaragta la kulma incase ay wax dhacaan raad la raaci karo inuu u noqdo taasaan rabnaa laakiin waxaan rajeynaynaa inaan shacab soomaaliyeed oo dambe un xanuun noocan oo kale uusan la kulmin ciidamada amisom ee dalka joogan inay dersi u noqon doonto inay ficli intay iska sameeyaan ay iska socon karaan
dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa wasiirka cadaaladda soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur oo magaalada muqdisho ugu warramayey wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle haatanna dhuusamareeb magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug ayaa waxaa maanta lagu doortay labadii kursi ee ka hadhsanaa kuraasta aqalka sare gobolkaasi ee uu ku yeelanayo baarlamaanka federaalk soomaaliya cabdi xasan cawaale qeybdiid iyo cabdi cismaan xareed ayaana ku soo baxay labadaasi kursi kadib ee markii musharaxiintii la tartamaysay mahad aadan guuleed iyo cawiil nuur cali ayay ka tanaasulaya doorashada wariyaha v o eda cabdiqaadir amaan idhahda cabdiwaaxid macalin isaaq ayaana warkan noo haya
cabdi xasan cawaale qaybdiid iyo cabdi cismaan xareed ayaa loo doortay inay ka mid noqdaan xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ku matala dowlad goboleedka galmudug kadib doorasho gacantaag ahayd oo ka dhacday xarunta baarlamaanka galmudug ee dhuusamareeb inkastoo xubnihii ku loolamaya kuraasta qaar ay tanaasuleen haddana saadaasha ayaa ahayd in cabdi qaybdiid iyo cabdi cismaan ay soo bixi karaan ha yeeshee labada kursi oo muddo dib loo dhigay ayaa waxaa ku gadaanaa khilaaf salka ku hayay xirmaynta xubnaha qaar loo xiray kuraasta guddoomiyaha baarlamaanka galmudug doctor maxamed nuur gacal ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashadii ka dhacday ammaantay dhuusamareeb kursiga uu mar kale ku guulaystay senator cabdi xasan cawaale qaybdiid ayaa waxaa u soo istaagay madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geelle xaaf waxaana kulamo uu ku qabtay magaalada muqdisho uu ka sheegay in damaciisa ka mid noqoshada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya islamarkaana aysan jiri karin cid loo xirmaynayo kuraasta dhinaca kale wararka laga helaya degmada guriceel ee gobolka galgaduud ayaa kusoo waramaya in saddex caruura ay dhinteen shan ruux oo rayidna ay dhaawacmeen kadib markii sida la sheegay caruurta ay garaaceen haraadiga walxaha qarxa qaraxa oo ka dhacay kaam ay ku nool yihiin barakacayaasha oo ku yaala guriceel ayaa sida la sheegaya caruurta dhimatay waxa ay aaladda qaraxda ugu tageen goob qashinka lagu fogeeyo islamarkaana ay ku garaaceen maamulka degmada guriceel ayaa v o a u sheegay in ay wadaan dadaal loogu gurmanayo dadkii ku waxyeeloobay qaraxii ka dhashay haraadiga walxaha qarxa ee ka dhacay guriceel cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
dalka faransiiska ayaa martigelinaya shir caalamiya oo lagaga hadlayo arrinta dalka libiya ka hor doorashada ka qabsoomaysa dalkaasi ku yaalla waqooyiga qaaradda afrika bisha soo socota madax ka socota gobolka iyo weliba caalamka ayaana shirkaasi uga furmaya magaalada baariisa jimcihii shalay maxamed colaad xasan ayaa warbixintan uga diyaariyey shirkaasi shirkan ayaa ku soo aadaya iyadoo dalka liibiya ee shidaalka hodanka ku ah lagu wado inay ka qabsoonto doorasho bisha soo socota taasoo la rajaynayo inay noqoto mid ka soo saarta ceelka ay ku jirtay libiya muddada tobanka sannadood ka badan madaxweyne ku-xigeenka maraykanka kamala haris iyo dhowr ka mida madaxda dunida ayaa ka qaybgalaya shirkan baariis waxaana la filayaa inay booriyaan doorasho xalaala oo la aamini karo oo dalkaasi ka qabsoonta waxaa sidoo kale ay boorin doonaan in calooshudu shaqaystayaasha shisheeye ay ka baxaan libiya sida ku xusan xabajoojintii sannadkii hore ay ku heshiiyeen dhinacyadaa isaga soo horjeeda libiya ee ay qaramada midoobay dhexdhexaadka ka ahayd taasoo soo afjartay dagaalkii weynaa ee ka socday libiya libiya waxaa la haray mushkilado iyo jahwareer taniyo markii kacdoon ay gaashaanbuurta nayto dabada ka riixaysay lagu riday sannadkii labada kun kow iyo tobankii hogaamiyihii muddada dheer dalkaasi ka arriminayey ee markii dambe la dilay mucamar al khadaafi waddankaasi qaniga ku ah saliidda ayaa muddo sannado ah u kala qaybsanaa dowlado iska soo horjeeda oo midaxarun ay u tahay caasimadda dalkaasi ee triboli halka midda kalena ay ka taliso gobollada bari ee dalkaasi labada dhinacna waxaa kala taageerayay xoogag iyo maleeshiyaad shisheeye shirkan ka furmaya baariis ayaa waxaa wadajir u guddoominaya faransiiska jarmalka talyaaniga libiya iyo qaramada midoobay ka qaybgalayaasha ayaa la filayaa inay taageero u muujiyaan doorasho aan muran lahayn oo aan dib la isugu soo noqon oo ka dhacda dalka libiya sidoo kale waxaa la filayaa inay u ololeeyaan in dadaal xooggan lagu bixiyo sidii loo hubin lahaa in calooshoodu shaqaystayaasha iyo ciidamada shisheeye ay ka baxaan libiya sida lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska madaxweynaha faransiiska emmanuel macron madaxweyne ku-xigeenka maraykanka kamala haris ayaa sheegtay isniintii lasoo dhaafay inay ka qaybgelayso shirkaasi si ay u muujiso taageerada xooggan ee uu maraykanka u hayo shacabka libiya shirkan waxaa kaloo la filaya inay ka qayb galaan hogaamiyaasha libiya maxamed yunis minfi oo madax ka ah golaha madaxtooyada libiya ra-iisul wasaare cabdulxamiid dibeybah iyo wasiirka arrimaha dibadda najla manguush shirkan ayaa imaanaya wax ka yar lix toddobaad xilliga loo madlan yahay in shacabka libiya ay u dareeraan wareegga koowaad ee doorashada oo ku beegan afar labaatanka bisha disembar ee soo socota gaar ahaan doorashada madaxweynaha iyadoo wareegga labaad iyo doorashada baarlamaaniga ah ay dhacayaan laba bilood wakhtigaa kadib doorashadan oo muddo dheer la sugayey ayaa wajahaysa caqabado ay ka mid yihiin muran ka taagan sharciga doorashada oo aan la xallin iyo dagaallo goosgoosa oo mararka qaar ka dhex dhaca xoogaga iska soo horjeeda khilaafka hagaamuray ee bariga iyo galbeedka dalkaasi ka dhexeeya iyo joogitaanka kumanaan dagaalyahano iyo ciidamo shisheeye ah ayaa iyana ka mida caqabadaha taagan qaramada midoobey ayaa waxay qiyaastay in ugu yaraan labaatan kun oo isugu jira calooshwada shaqaystayaal iyo ciidamo shisheeye ay ku sugnaayeen libiya dhowrkii sannadood ee lasoo dhaafay kuwaasoo isugu jira raashiyaan siiriyaan turki iyo dad ka soo jeeda sudan iyo jaad dagaalka sokeeye ee libiya ka socday ayaa ka sii daray sanadkii labada kun sagaaliyo tobankii markii jenaraal xaftar oo hogaamiya xoogagga carbeed ee ciidamada libiya uu weeraray maamulka ay qaramada midoobey taageersan tahay ee tabarta daran ee maleeshiyaadku ay taageeraan ee triboli xaftar oo xulafo la ah maamulka ka dhisan bariga dalkaasi ayaa taageero ka helay dalka masar imaaraadka carabta ruushiya iyo faransiiska hase yeeshee duulaankiisii socday afar iyo tobanka bilood ee ku wajahnaa triboli ayaa lagu jebiyey bishii juun ee sanadkii labada kun labaatankii kadib markii dalalka turkiga iyo qatar ay xoojiyeen taageerada maleeshiyaadka galbeedka libiya iyagoo markii dambe u diray calashooda shaqaystayaal iyo ciidamo baritaara
waa hagaag dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaal xasan oo inala socodsiinayay warbixintaasi kumanaan qoys oo ka mid ah qaxoontiga ku jira xeryaha dhadhaab ayaa ku sugan xaalad cunto yaraana iyadoo dhowaan hay-adda cuntada adduunka w f b ay yaraysay raashinka gargaarka ah ee la siiyo qaxoontiga ku jira xeradaasi weriyaha v o a cabdisalaan salase uga soo warramay xeryahaasi ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan noo haya islamarkaana inoo soo diyaariyey kumanaan qoys oo ka mid a qaxootiga danyarta ee ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ayaa wajahaya xaalad cunto la-aan ah iyadoo dhowaan hay-adda cunnada adduunka w f b ay jirtay raashinkii gargaarka ee la siin jiray qaxootiga ku jira xeryahaasi qoyskan qaxootiga oo aan haysan cunto ay ku quudiyaan carruurtooda ayaa ah kuwa si gaar ah ay u saamaysay raashinka laga jaray maadaama ay ku tiirsanaayeen garaamaadka yar oo ay bixiso w f b qaxootiga ku jira xeryaha ayaa u badan danyar aan heli karin wax ka baxsan garaamaadkaasi la dhimay kuwaas oo tiri ahaan ka badan boqolkiiba lixdan bal qiyaas maanta imise hooyo ayaa ka walacsan quudinta carruurtooda ani waxaa la yidhahdaa khadiijo ibraahim maxamed waxaan ku noolaa xerada qaxootiga dhagaxley buulo bakti waxaan ahay kaar toddobaalahan leeyahay walaalkeeyo toddobaalo anigu igu dul noolyahay asagana kaarna ma haysto asaga boonana xataa ma haysto wax uu haysta ma jirto afar iyo tobanka anagaas qofna waxaan ku noolnahay kaarka annaga toddobaalaha ah marka naguma filno labada bilood halahana la siinayo shan iyo labaatanka kiilo annaga oo ay kow soo joogin bishii kowna la siiyey bayba naga go'daa marka dhibaatadaas waa ku dhex qabnaa biyahana midda kale aad bay noogu yaryihiin waa ku dhex qabnaa dhibaatadaas insha allahu ilaahay baana ka rajeynaynaa inuu naga bixiyo waa tahay khadiijo markii idinku dambaysay oo aad raashin qaadataan goorma ayay ahayd bishii tobnaad ayay ahayd bishan kow iyo tobnaad iyo bishii tobnaad oo aan hala yar afkeeda hore nalaga siiyeybo waa iska raashin la-nahay waa tahay raashinkii w f b waxay tirahdee waa la yaraynayaa oo raashin lama hayo bal ka waran qaabkay noloshiin u saamayn karto haddii arrintan dhowr bil ay sii socoto aad iyo aad baan ooga naxsannahay arrintaa ayada oon ooga xunnahay marka ilaahay subxaana qaadirkahay naf walbana uuma ayaa irsaaqaayo marka laakiin waan ka xunnahay hay-adaha inay saas wax yeelaan raashinka awalba uu nagu yaraa haddana haddii lasii jiray aad aad baa loo dhibaato qabaa qoysaskan guryaha ay ku nool yihiin qaarkood dabka lagama shidin saacadihii lasoo dhaafay balse waa kuwa ku samirsan xaalka ay joogaan maadaama ay yihiin bulsho muslim ah balse walaaca ugu weyn ee qaxootigan ay qabaan ayaa ah in bilaha soo aadan aysan hubin garaamaadka ay qaadan doonaan aniga oo magacayga xaybe aadan ah waxaan maxay ahayd ay ka hadlayaa waxa dhex yaalla qaxootigan dhexdooda awal hore raashinka waxaana loo siin jiray labada bil hal mar baana la siin jiray marka waan ku xunnahay sida ayada annagoo qaxooti iska dar yeeral xun aan iska nahay maxay ahayday marka waxaan u baahannahay in sida awal hore naloo siin jiray naloo siiyo mideeda kaleeto maxay ahayday biyo la-aanta iyo dhibaatooyin fara badan baa iska jira wadanka oo maxay ahayday raashinka ceeshkuu iska qaaliyoobay alla kuu roonaya kuleel fara badan uu imaaday marka waxaan u baahannahay sida awal aan u qaadan jirnay inay naloo siiyo inay nalooga kordhiyo maogay aana nalooga yareynin saasaan u baahannahay assalaamu calaykum qaxootigan oo markii horeba ka deerinaya adeegyada samafalka ee sanadihii tegey ay bixinayeen hay-adaha gargaarka ayaa ah kuwo aan ka quusan codsiga ku aadan in loo soo gurmado
cabdiye cabdulaahi axmed baa laydhahaa waxaan walaaca ka qabnaa qaxootiga awalba annagoo dhibaataysan oo maxay ahayday daryeel la-aan ahayn oo daawo la-aanta iyo daryeel la-aanta iyo cuntadii oo la yareeyey awalba ku dhex jirnaba haddana dad xoolihii kasoo dhammaadeen oo rafaadsan oo wacaysan baana dul imaaday wax nagu filan ma haysanno biyihii waa cariiri oo biyo quman ma haysanno cuntadii waa la yareeyey middaa ayada marka dhibaato aad u ba-an bay qaxootiga ayaa soo food saartay middaa ayada marka kuma noolaan karno haddaan ummadda soomaaliya oo qaxootiga aan nahay hay-adda waxaan ka codsanaynaa inay waxaas wax ka bedesho inay qaxootiga saa loo dhaamo inay raashinka loo kordhiyo inay biyaha loo kordhiyo inay maxay ahayd daryeel nala siiyo dad baa meel walba ka soo jabay oo abaaro keenay oo nagu dulnool ugu dambayntiina cabdulaahi cali aadan geedow oo ka mid ah hogaamiyaasha xeryaha ayaa v o eed u xaqiijiyey in raashin gargaarka ee la dhimay oo saameyn ku yeelanayo qaxootiga danyarta ah
hadda bishii tobnaad raashinka aan qaadanayna laba bilood kadib mar baa la bixiyaa boqolkiiba afartan waa la jaray bishii lixaad raashinka aan qaadanay boqolkiiba lixdankiis ayaan qaadanay marka raashinka hoos baa loo jaray maadaama raashinkii la jaray raashinkan jaritaankiisa wuxuu socon doonaa si la filaya ilaa iyo bishii saddexaad ka hor rajada ma fiicno oo raashin la-aan baa jirta sida w v a noo sheegtay cuntada waa la yareeyey dhibaatooyin jira caalamka jira dartooda ee deeqbixiyaasha oo dib macnaha dib u jeedsaday dhaab inta badan culeys aan saarin ayaan ayaa ayaa sababtay in raashinka la waayo marka waxaan marka u sheegaynaa w f v iyo n h r iyo inta deeqbixiyaasha lamid ah in mataqaana qaxootiga culeyska uu kusoo kordhay raashin la-aanta iyo biyo la-aanta haysay in mataqaana culeyska uu kusoo kordhay marka dadkiiba hadda loo yaabanya marka waxaan ka codsanayaa unhr w v iyo dowladda kenya inay gacmaha isqabsadaan dadkan deegaanka ay dadka qaxootiga meesha ku dabaalaysan in lasoo gaaro oo loo gargaaro dadka ummadda intayna baabi'in walaaha cunto la-aanta ee ka jira gudaha xeryaha dhadhaab ayaa ku soo aadaya iyadoo abaarta gobolka ka jirta ay saameyn ballaaran ku yeelatay bulshada qaxootiga ay kuwa deegaanka cabdisalaan salas v o a gobolka waqooyi bari
waagaaga dhegaystayaal haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo ay halkan si wada jirayn oogala socodsiin doonaan caashe ibraahim aadan iyo weliba ibraahim xasan daandurey
waa tahay waa mar kale barnaamijka hambalyada iyo heesaha toddobaadkan barnaamijkan waxaad uga barateen caasho iyo nuur caasho iyo ibraahim maanta bal calaamsaal mooga dhigaa qofka toddobaadka ila jooga
wallahi casho horta barnaamijka intuusan bilaaban ayaad ba iga sii qoslisay sheeko waxay soo xasuusisay qowdhan iyo tuxubow isku qoslaayeen markaad qosashaa kugu qosla mogta
waaya waaya marka waa saasaad ku sheegan tahay waa maxamed colaad xasan ayaa toddobaadkan barnaamijka ila daadahinaya colaadow soomaali waxay tirahdaa marti waa la sooraa marka dhambaalka ugu horeeya bal dhegeystayaasha usoo qabto caasha hadda dhambaalka ugu horreeya soo qabto wuxuu naga soo gaaray mahad hubeeye oo jooga caasimadda waddanka ethoobiya ee addis ababa waxaana jecelnahay buu yidhi inaan halkan ka diro tahaniyad dhalasho oo farxad leh waxaana ka mid a dadkan dadka diraya buu yidhi oo tahniyadan ila diraya cabdi barqadle oo loo yaqaano suldaanka triig axmed hubeeye nuur axmed hubeeye nimco axmed hubeeye maxamuud axmed hubeeye caaqil nuur barqadle iyo maxamuud cabdiraxmaan maxamed oo loo yaqaano injineerka iyo maxamuud cabdiraxmaan maxamed asxaabtaas oo aan kala lahayn waxay hambalyo hawada u marinayaan lamaanaha kale ah dayax axmed hubeeye iyo marwadiisa ayaan cabdikariin sheekh muuse oo gabar uga dhalatay magaalada harar gabadhaas oo loo bixiyey abshiro dayax waxaan leenahay buu yidhi soo barbaar abshiro caashu haddaan soo qabto dhambaalka xiga waa warqad naga soo gaartay fanaanadeennii caanka ahayd hibe maxamed hudoon hibe nuura waxay ku bilowday waad salaaman tihiin colaad iyo caasha waxaa halkan hambalyo ka darya bay tiri ayeeyo sahara soogle iyo dhammaan qoyskeeda fawsiye aadan dheere yuusuf aadan dheere hibo aadan dheere yaasiin aadan dheere nimco aadan dheere iyo mahdi canshuur iyo hibe maxamed huduun laftirkeeda iyo qadar idriis bay tiri dhammaan reer aadan dheere iyo asxaabtooda waxay tahaniyad aroos u dirayaan bay tiri cabdiqani cumar cabdilaahi iyo nasteexo cali aadan dheere oo meherkoodu ka dhacay jimcihii shalay magaalada muqdisho ducaduna waa xaggiinna bay tiri annaguna waxaan leenahay meherkaasi ha noqdo kii aroos wanaagsan ubad wanaagsan iyo aqal wanaagsan dhala lamaane isgursadana waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qabana kala hela adigana caasha anigana aamin ayaan u raacinayaa aniga dhambaalka aan hayo dib ayaan u dhiganayaa hees halkan ka mid a heesaha aan haynaan sugi la ahay marka sidaan warqadda ugu horeysa kuuga casumay heestanma kuuga casuma mar hadday tahay hees waayo waayo iyo dadka soo xusuusanaysa muddo hore heesihii hore aan usoo qabto dhegeystayaasha heesta jowhare luula ee codkii baxsanaa allah u naxariistee xaliimo khaliif cumar magool iyo maxamed yuusuf
aad nin qaba biyaa ma hure maxaa soo hormaray hagaagii taanu jiidh go'ay waa jacaylkaay alla januuya waadama jiibsado
jawhare luula magool iyo maxamed yuusuf waxaan filayaa inay waayo waayo sidaan markii horeba sheegnay idinsoo xusuusisay dhinaca dhambaallada ayaan mar kale aadaynaa dhambaalaan hayo colaada waxauu naga soo gaaray waa tahaniyad meher baa la yiri oo farxad leh dadka dirayana waxa ay kale yihiin cabdisalaam waxa uu joogaa galdogob baa la yiri waxaa kaloo dhambaalkan dadka diraya ka mida hooyo shukri xasan bilyan hooyo xabiibo jirde baaruud hooyo faadimo cabdi aabe xuseen guuleed hurre aabe maxamed guuleed hurre danjire xasan guuleed nimco sagal waa nimco sagal xuseen guuleed iyo leyla xuseen guuleed iyo cabdixaliim xuseen guuleed hodan xuseen guuleed dhambaalka waa laga buuxaa waxaa kaloo ku jirta waxaa kaloo ku jira idhaahdee xariir xuseen guuleed iyo maxamed xuseen guuleed ibraahim xuseen guuleed dhammaan ilmo xuseen guuleed asiya maxamed guuleed khayr maxamed guuleed iyo qadan maxamed guuleed dhammaantood waxaa layidhi waa reer guuleed hurre oo isku duuban waxaanay hambalyo meher oo farxadle u dirayaan xasan maxamed xirsi iyo marwadiisa qadan cabdulaahi axmed oo sagaalkii bishan aan ku jirnay nofembar ee sanadkan laba kun koob iyo labaatan meherkoodu ka dhacay gobolka jarar ee dowlad degaanka soomaalida baa layiri gaar ahaan degmada gaashaamo caruuska iyo caruusadda waxay yidhaahdeen waxaan leenahay caashaqa ku doogsada muxibadana ku darsada waa tahay waa tahay aad baan uga helay waxaan leenahay sida laydinkugu duceeyey meherkiina allaha ka dhigo midkii idin horseeda aqalgal loo ayo mar kale ma aadna colaadow dhinacii heesaha waxaa soo qabanayaa hees banaadiri ah haye
heesaha banaadiriga inaan aad uga helna waad ogtaa aad iyo aad marka inaad ku maanta ciyaartan waan waxaan- jeceshahay inaan ku ciyaaran waan jeclaa maanta waxaan kugu markaad barnaamijka diyaarinaysa waxaan ku yidhi haddaad haddaadan hal heesoo banaadiriga ku soo darin Ah, barnaamijka kula geli maayo haye waaye waa- balcaasha heesta adigaan kugu daynaya mar haddaad banaadiri ii soo xushay waa tahay
ubax soo udgaya alla ka dhigay oo raxmaalineedoo lagu aftiinsaday ubax soo udgaya alla ka dhigay oo raxmaalineedoo lagu aftiinsaday inanku aroosay axdii iiga qaaday urka iigu haye ha iloobine inanku aroose axdii iiga qaade urka iigu haye ha iloobine
adduunkay ma haysto hayaantaan dhane iimaankan ka qaadme sidaan ku arkeeadduunkay ma haysto hayaantaan dhane iimaankan ka qaadme sidaan ku arkee inaanku iloobe uurkaale ka gooye axdigii lahene waa ku oofihaa inaanku iloobe uurkaale ka gooye axdigii lahene waa ku oofihaa
inantiin ishaartoon isku aamine adigaa eheede ii arwaaxie inantiin ishaartoon isku aamine adigaa eheede ii arwaaxie inanku aroose axdii iiga qaade urka iigu hayey ha iloobine inanku aroose axdii iiga qaade urka iigu hayey ha iloobine
amba waali edi adligaadiye ama waha ka waaye islaamkii dhane amba waali edi adligaagiye ama waha ka waaye islaamkii dhane
mar kale ayaan dhinaca dhambaalada jaleecaynaa colaado bal dhambaalkaad haysid dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray caashooy waa hambalyo dhalasho farxad leh waxaa diraya dadka kale ah ilyaas cumar yuusuf maxamed ibraahim istaahil ibraahim cabdulaahi cabdi dheere muuna cumar yuusuf ramla cumar yuusuf cashadiib cismaan waa sukayna sida magaca uu qoran yahay sukayna cumar yuusuf amaal cumar yuusuf abshir cumar cali khadar cumar cali xamse cumar cali dadkan oo isku duubani waxay hambalyo dhalasho oo farxad hawada u marinayaan baa layidhi tamaan cismaan iyo marwadiisa khadra oo wiil ugu dhashay magaalada qabre bayax deegaanka soomaalida ethoobiya ducaduna waa xaggiina ayay leyihin caasha ayay ku dhufo waxaan leenahay wiilkaasi allaha ka dhiga kii soo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax u tara waa saddex da-oo d d d dhegeystayaasha intayna bartay bay soo qoraan d d d marka annagana waanu akrinaa waa tahay mar kale mar kale toddobaadkan heesahan dhegeystayaasha waxaans leenahay bal waraaqaha ka yareeya hees saddexaadee dhegeystayaashaan usoo qabanayno barnaamijkan waa heesta isu samir cododka saynab xaaji cali baxsan iyo cali diiriye cali gaab
sheekadu siday tahay qurux kaana sidatee sidaad tahay cadceed subax ama sagal arooriyaad waad suurad wacantee maan arag suuleekhe sheekadu siday tahay qurux kaana sidatee sabanadan ma ay dhalaan haddaan uurka lagu sideen inankaa sarraysee saynabey waxaad tahay salada iyo faralkee midaan uga sahwiyaye sala nabadgelya laho oo sacabada kuwada oo yaan ku sidaaye sala nabadgelya laho oon sacabada kuwada oo yaan ku sidaaye ama saydi qadarka ama sidaa ku qaado ama saydi qadarka ama sidaa ku qaado ama saydi qadarka ama sidaa ku qaado ama saydi qadarka ama sidaa ku qaado
sida tahayda guudnimo cudurkaama saartee
irkasarayu dhowro soo jeed ku waaro ku safaaday noloshe wadisahayaku ka seexan waaye kawsaniyo kuwe irkasarayu dhowro soo jeed ku waaro ku safaaday noloshe ila lagu su'aalon kugu seego aakhiro wan kula socdaaye ma saamaxayo jeer suur dhawaaqoon masigtadaan gaadhne sala nabadgelya laho sacabada ku wado yaan ku sidaaye sala nabadgelya laho sacabada ku wado amasaydi kadarka ma sidaa ku qaado amasaydi kadarka ma sidaa ku qaado amasaydi kadarka ma sidaa ku qaado amasaydi kadarka ma sidaa ku qaado
waa hagaag waan filaya inaad ka hesheen heestaasi macaan isu samir codkii saynab xaaji cali baxsan iyo cali gaab casha haddaad raacayso dhambaalka xiga
dhambaalka xiga waxuu naga soo gaaray oo diraya calideeq guuleed waa calideeq guhaad diiriye khayre cabdi cabdulaahi iyo maxamed cabdirashiid xirsi cabdikaafi cabdirashiid xirsi iyo aadam faarax farasle iyo xaawo cabdi cabdulaahi iyo dahabo cabdi cabdulaahi deeqo guhaad diiriye maryan guhaad diiriye dhammaan asxaabtani baa la yidhi waxay hambaliyo gaarsiinayaan siciid cabdi cabdulaahi iyo hibaaqa cabdirasaaq cabdi oo meherkoodu ka dhacay deegaanka ballicad baa la yidhi oo ka tirsan degmada caabudwaaq ducada waa xaggiina bay idhahdeen v o a waa tahay meherkaasi waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayo guur qeyr qabana uu ku xigo owlaad baariyana lagu kala helo aamiin ayaan aniguna leeyahay caashaay dhambaalka xiga haddaan soo qabto waxa waa dhambaal isna dhalasho ah farxad le waxaa diraya cabdulaahi xaashi yuusuf cabdi weli asad maxamed daahir cabdulaahi ismaaciil ilyaas cumar yuusuf iyo cabdi fitaax cabdulaahi xamse cabdulaahi aadan daahir maxamuud xuseen dhammaan reer xaashi yuusuf dhammaan reer maxamed yuusuf baa layidhi iyo dhammaan reer cali yuusuf waxay hambalyo dhalasho hawada u marinayaan aabbe cumar yuusuf iyo hooyo siyaado muuse oo gabar ku dhalatay degmada araarso abaarsana way ka wadi karaan oo degmo abaarsalina waa jirtaa deegaanka soomaalida ethoobiya waxaana gabadha loo bixiyey mumtaaz waxaanu leenahay bay yidhaahdeen kor u kubac oo kaalin gal cashay waxaan maqli jiray markaa yareen ayeydeyba waxay ugu oran jirtay ama dhihi jirtay weynaaw wiil jinkaa gabdhaha waxaa lagu dhihi jiray weynaaw wiil jinkaa jig gabdhahana waxaa lagu dhihi jiray wiilashana waxaa lagu dhihi jiray weynaaw gabar jinkaa jig
macnaha waa jiilkaaga waa jiilkaaga la jaanqaad jiilkaaga la jaanqaad marka warqaddan waxay kusoo qoreen kor u kac oo kobac kaalin gal waa tahay kor oo kaalin qaadna way yidhahdaan waa tahay aamiin intaba ducay isugu soo ururaysaa heesta xigta haddaad noo soo qabato waa tahay heesta afraad uguna dambaysa dabcan ee barnaamijka waa heesta halkudhageedu yahay baydhabo magaadha codkii baxsanaa fanaanka cumar duule cali iyada ayaanan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan oo idinla socodsiinayeen caashi ibraahin aadan iyo maxamed colaad xasan intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
nin jacaylku beerkiyo kala jaray boggiiso badi doonabano waan kula ballabira nin jacaylku beerkiyo kala jaray boggiiso badi doonabano adan kula ballabira beryahadalka qaata miyaad beeled ka dhaaftaa dhulka kale u badan tahay baydhaba ma gaadha beryahadalka qaata miyaad beeled ka dhaaftaa dhulka kale u badan tahay baydhaba ma gaadha damba finaaye igu beertay caashaqa janno biliicsantaydii waa bartay ku dhalaatee damba finaaye igu beertay caashaqa janno biliicsantaydii waa bartay ku dhalaatee hadalka qaada miyaad beeled kan dhaafta dhulka kale u badan tahay baydhaba ma gaadha beryahadalka qaada miyaad beeled kan dhaafta dhulka kale u badan tahay baydhaba ma gaadha waa dhulwada barwaaqo aan abaartu barano beeshii degman ka beryo kamahay baab waa dhulwada barwaaqo aan abaartu barano beeshii degman
aad iyo aad iyo dhegaystayaal waxaan ka xumay heestaasi inaynu halkaasi ku joojino codkaasi cumar dhulle cali iyo weliba heestaasi baydhabo ayaana dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddayadii galabta iyo wararka v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo